habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa khamiis labada bisha abril sannadka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com sidoo kale efamyada magaalooyinka geeska afrika qaar ayaad naga dhagaysanaysaan idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aad
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan saamaynta xanuunka covid nneteen uu ku yeeshay xawaaladaha soomaalida maynta aniga shakhsiyan cabduqaadir ahaan ay ugu leedahay waxa weeyaan ilmahayga afrikay joogaan magaalo kambaala la yidhaaha degan yihiin meel aan wax u marsiiyo male xawaaladii aan wax ka dirsan jiray totali waa la xiray mana ii shaqaynayso kuwo kale oo aan la xiriirayna waxay leeyihiin waxba ma awoodno waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o eda oo ku saabsan xayiraadda lagu soo rogay dalka maraykanka xanuuna coronavirus awgeed iyo saamaynta uu ku yeeshay shaqooyinka iyo xafiisyo badan oo ay v o edu ka mid tahay coronavirus waxa uu yahay wax aan hore loo maqal oon hore loo arkin zahray sanooyinkii afartameeyada ku dhowaa ee waddankan maraykanka aan joogay weligay ma aanan arkin iyadoo la leeyahay shaqo looma imaan karo xafiiska bannaanka looma soo bixi karo dadku isma arki karaan waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya axmed cabdisalaam oo aanu ka wareysanay waxa uu ku xusuusto ra-iisul wasaarihii hore nuur xasan xuseen nuur cadde oo shalay geeriyooday xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo cabdixaafid cawil ismaaciil
dowladda maraykanka iyo gobolka florida ayaa wada qorshe ay doonayaan in lagu caawiyo rakaab saaran laba markab oo ah nooca dalxiiska oo badda ku xayiran lana diida inay dadku ka degaan iyadoo laga cabsi qabo xanuunka coronavirus labada markab oo ay la socdaan kun iyo laba boqol oo qof oo rakaab ah ayaa iminka ku xidhan badda markii dadka qaar laga helay xanuunka af rakaab ahina ay dhinteen oo loo diiday inay kusoo xidhaan dekedaha rajada keliya ay qabaan dadka rakaabka ah ayaa ah iyadoo dowladda gobolka koonfureed ee florida ay ogolaadaan in rakaabka laga dejiyo oo ay qaataan khatarta gudoomiyaha gobolka florida ron desantis ayaa sheegay inaanu ogolaan doonin inay dad dalxiis ahy khatar geliyaan dadweynaha gobolkiisa balse waxa uu aqbalay in dawooyin loo geeyo dadka maraakiibtaasi saaran madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dadka markabka saaran ay dhimanayaan oo ay u baahan yihiin in la caawiyo trump ayaa warbaahinta u sheegay inuu samayn doono waxa ku habboon bani aadnimada hore ayuu donald u diiday inuu markab ku soo xidho california laakiin waxay u muuqataa inuu iminka isbedelay dowladda turkiga ayaa bilowday tallaabooyin ay kusii daynayso kumanaan qof oo maxaabiisa si looga hortago faafista xanuunka coronavirusku keeno ee covid nteen dhowr urur oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dowladda ku dhaliilay inay dadka la sii daynaya ay ka reebeen dadka u xidhan xuquuqda aadanaha iyo saraakiisha ku eedeysan dembiyo la xidhiidha argagixisada xisbiga maamula dalka iyo xisbiga weyn ee mucaaradka ayaa toddobaadka diyaariyay xeerka loo maraya sii deynta maxaabiistaasi oo dhan sagaashan kun haddii la ansixiyo maxaabiista ayaa si buuxda loo sii dayn doonaa ama la fasixi doonaa muddo kooban hay-adaha udooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in inkasta oo ay soo dhoweeyeen in la dhibo maxaabiista si loo yareeyo fiditaanka xanuunka covid nteen laakiin ay dowladdu isticmaalayso awoodeeda iyo sharciyada argagixisada awood buuxdana ay u leedahay inay ciddii ay doonto sii dayso haddii aan wax laga bedelin xeerka waxaa la sii dayn doonin saxafiyiinta siyaasiyiinta kasoo jeeda qoomiyada turkordiyiinta dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo dadka u xiran ay gacansaar la lahaayeen wadaadka gulen xogayaha qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay in xanuunka covid nteen uu yahay xaaladii ugu adkayd ee soo marta caalamka ilaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida xanuunkan ayaa isku darsaday ayuu yidhi inuu khatar ku noqday dhammaanba dadka saameyn ballaadhana uu ku yeeshay kuna sii yeelan doono dhaqaalaha adduunka waxa ugu baaqay dalalka qariga ah inay kordhiyaan lacagta ay ku shubaan sanduuqa lacagta adduunka si gargaar habboon ay u helaan dalalka faqiirka ahi marka ay u baahdaan inay la tacaalaan xanuunkan adduunka ku faafay guuteres ayaa waxaa kaloo uu sheegay in dalalka waaweyn sida maraykanka ayaga laftoodu wajahayaan caqabadaha adag dadaalka ay ugu jiraan xakameynta xanuunkaasi guuteres waxa uu ku baaqay in loo midoobo wax ka qabashada xanuunkan oo aan la ogolaan inuu ku faafo dalalka hay-adaha caafimaadkooda uu liito haddii kale buu yidhi uu mar kale xanuunku faafi doono guddida caafimaadka qaranka shiinaha ayaa waxa ay sheegeen inay ka heleen xanuunka coronavirusku keeno boqol iyo soddon kun oo qof oo ay muujinayn calaamadaha xanuunka afhayeenka guddidaasi miyoveng ayaa warbaahinta u sheegay in kun saddex boqol iyo toddobiyo lixdan qof daaweyn loo bilaabay laguna hayo goob ay karantiimo ku yihiin guddida ayaa sheegtay toddobaadkii aynu soo dhaafnay inay tirada xanuunka laga helo iyagoo aan muujin wax calaamadaha ay sheegi doonaan kadib markii shacabku ay warwar muujiyeen guddida ayaa culay soo fuulay kadib markii haweenay degan gobolka henaan ay saddex qof ah xanuunka qaadsiisay intaasina waxaa ku eg dhegaystayaal warkii dunida
aan ku bilownay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya allaha u naxariistee nuur xasan xuseen nuur cadde ayaa shalay ku geeriyooday magaalada london halkaasoo uu ku xanuunsanaa toddobaadyadii dhowaa nuur cadde ayaa waxaa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka oo dhan ku faafaya isaga iyo wiil u dhalay waxa uu ahaa saddex iyo siddeetan jir allaha u naxariistee nuur cadde ayaa soomaaliya ra-iisul wasaare kasoo ahaa xilli adag xilligaa dadkii la soo shaqeeyey waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisii axmed cabdisalaam maxaaji aadan seynab abuukar ayaa ka waraysatay bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore waxaan rabaa in aan fursadan uga faa'iidaysto oo aan u maaragta casiyeeyo qoyskii eheladii qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed geerida naxdinta le ee ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen nuur cadde ilaahay naxariisi isaga ha siiyo jannadiina ka waraabiyo annagoo dhan iyo gaar ahaan reerkiisana samar iyo iimaan ayaan rajeynaya inay maaragta aan wada ilaahay naga wada siiyo ra-isul wasaare nuur xasan xuseen nuur cadde wuxuu ahaa shaksi maaragtay maamul yaqaan nin aada maamulka u yaqaan oo ahaa nin maaragtay runtii ka sokow aqoontiisa maamulka khibradda aada u dheer soomaalida ku lahaa wuxuu ahaa nin aada uga soo shaqeeyay arrimaha samafalka muddo dheer oo soomaaliya xaalkeedu adkaa oo dadka soomaalida aada u kala yaqaanay waxyaalihii uu muddadii aan wada shaqaynaynay runtii aan aada ugu xasuustana waxaa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa nin ay ka go-an tahay in uu mar walba tanasul u sameeyo si nabad loo helo waxaad ku xasuusan kartaan heshiiskii jabuuti xukuumaddii nuur cadde waxay ku soo beegantay iyadoo dalka ay joogaan ciidamo itoobiyaan ah oo aad looga cabanayay maxaa ka mid ahaa dadaaladii uu nuur cadde adeegsaday ee uu ciidamadaasi dalka uga saaray waa mahadsantahay jenab runtii arrinta ugu muhiimsan markii aan nimid muqdisho tiimkii aada ula shaqaynaya nuurcaddi hogaaminayay waxa ugu horreeya aan ka shaqayna waxay ahayd in bulshadii aan u nimid gaar ahaan gobolka banaadir ganacsatada ugu horeyso odayaashii dhaqanku ku jiraan hay-adihii civil society-ga ay ku jiraan gabdhuhu ku jiraan horta inaan xog wareysi la fadhiisano oo nidhaahno sidee dhibaatadan wax looga qaban karaa iyaga aan tala weydiino iyaga laftigoodu haddaysan hawsha nagala shaqayn kaligan kama shaqayn karno arrintaa waxaa kasoo dhex baxay in xeryihii ku celino ciidamadii qolyihii etoobiyaanka laftigooda aan nidhaahno ka baxa bakaaraha aanu xeryahooda dib ugu celino isla markaasna aan bakaaraha ganacsa kala shaqayno in ay sameeyaan ciidan yaroo waardiye ah sababta waxaad ogaanaysaa ciidan laba boqol oo qof ah oo dhallinyaraah oo iyagu keeneen ganacsatada ayaa amniga bakaaro oo markaas yani aan u qiyaasnay ilaa sarbuunka ilaa scool maxamud xarbe ayaan laba boqol waa garan kartaa marka ciidankaas inaysan xoog wax ku xalinayn ay ku xalinayeen awoodii dadkii deegaanka jooga gaar ahaan ganacsatadii ayaa adeegsanaysay marka heshiis siyaasadeed heshiis amniyaan ka gaarayay fakaaraha waxaan kaloo runtii muhiim ahaa arrintaas in aanu didkii siyaasadda aan isku haynay gaar ahaan maxaakimtii islaamka raggii ka tirsanaa raggii beel ahaan dowladda ula dagaalsanaa qolyihii maaragtay diasporada banaanka socotay qolyihii aasmare jiray cid walba oo khilaaf nagala dhexeeya aan idhaahno gogol nabadeed ayaan waxaan dhigaynaa jabuuti cid walba halkaa imo wixii khilaaf siyaasadeed halkaasaan ku xalinaynaa laakiin yaanan ku hor dagaalamin oo aanan isku dhex qabsan bulshadii tabaaleysneed oo dhibaatada badan ku dhex jirtay marka halkaas waxaa waxaa dhashay in dadkii dib u soo kaco ilaa waxaan gaarsiinay in runtii dadaal uu nurcaddi hogaaminayo inaan ku gaarsin in gobolka banaadir maamul loo dhiso maamul ay dadku leeyihiin oo gole degaan loo dhiso markii ugu horreysay oo bulshadoo dhan ay ka kooban tahay ummadda soomaaliyeed ee caasimadda soomaaliyeed maadaama ay tahayna dhammaan soomaalidu ay ku leeyihiin tiro arrintaas waxay ahayd waxyaabihii la yaabka lahaa ee laga gaaray olaadii yani si loo qabsanayo waxaad si kooban noogu sharaxdaa doorkii xukuumaddii nuurcadde ay ku lahayd midayntii garabkii casmara ee uu hogaaminayay sheekh shariif iyo xildhibaanadii dowladdii cabdulaahi yuusuf waxaa muhiim ahaa heshiiska horta aan ku galnay ee jabuuti markii aanu arrimaha muqdisho sidaa u xalinay ilaa councilka aan ka samaynay arrimihii jabuuti aan ku xalinay waxaa muhiim ahayd inaan idhaahno maxaa maxaa dhibaato dhibaato waxaa koo ahayd ciidamadii ajnabiga oo ciidamada gaar ahaan ethoobiyaanka oo joogay inaanu halkaa horta ciidankii yani ku heshiinay in la saaro oo ciidankii ka bixino dalka inaanu yani isu keenno labadii dhinac oo aanu compromise political samayn waxaan u ogolaanay qolyihii maxkamadaha ama asmaraha joogaan ama gudaha dalka ka yimaadaan in xildhibaanadii dowladda oo maaragtay laba boqol iyo kontonka ku dhawa intoo kale inaan siino iyaga unity government loo dhiso marka ciida marka baarlamaankii ugu badnaa ayaan dhisnay laakiin ujeedadu waxay ahayd in processka systemka dib waa loo celin karaa lakiin horta unity la sameeyo halkaas waxaa ka yimid in la mideeyo siyaasaddii oo siyaasad wadaaga la dhiso oo halkaa lagu doorto dowlad cusub oo dowlad wadaaga la sameeyo allah u naxariiste prime minister nuur cadde arrintaas wuxuu gacan ka geystay inuu isagu ka tanasulo kursigii ra-iisul wasaaraha uu fadhiyey uu uga tanasulo nabadda inay timaado oo runtii waxyaalaha aadba loogu xusi karaa sababtoo ah hadduusan nurcaddi tanasulkaa samayn lahayn unity government lamana dhiseen heshiiskana lama gaareenba ugu dambayntii maxaa lagu xusuusan doonaa allaha u naxariistee nuur cadde maadaama aad la soo shaqaysay nuur cadde aniga waxaan aad ugu xasuustaa oo runtii mar walba igu soo dhaca markaan hadda fiirso nidaamyada yani siistamyadii naga dambeeyey iyo dowladaha iyo khilaaf wuxuu ahaa nin mar walba ay ka go-an tahay khilaafka aan rabin in lagu xaliyo xoog iyo iyo dagaal iyo qoryo marnaba kuma shaqey wuxuu ka shaqayn jiray in tanasul wax lagu xaliyo yani horta tanasulku inuusan ceeb ahayn ee xal lagu keeni karo horta nurcadda ayaan ka baran kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya axmed cabdisalaam xaaji aadan oo u waramayey wariyaha v o a saynab abuukar maxamed xanuunka coronavirus ee dunida ku faafaya ayaa waxa uu yeeshay saameyn kala gedisan marka laga soo tago dadka uu hayo iyo kuwa u dhimanaya waxaa dhinaca dhaqaalaha uu ku yeeshay saameyn kala gedisan iyadoo la yareeyey amaba la hakiyey socodka dadka iyo meelaha qaar haddaba mid ka mid ah saameynta kala gedisan waxaa ka mid ah xawaladaha soomaalida oo qaarkood ay howlahoodu hakiyeen halka qaar kalena ay xadideen tirada lacagta uu qofka uu diri karayo falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegeysa sida xawaladaha soomaaliyeed ay arrintan u taabanayso iyo saameynta ay ku yeelanayso qoysas badan oo ku tiirsanaa lacagaha waddamada reer galbeedka laga soo diro xawaaladaha soomaalida oo markii horeba qabay culaysya ka haysta bangiyada dalkan ayaa waxa ay lacagaha ku gudbin jireen dhinaca duulimaadka oo qof uu sii qaadi jira lacagta minnesota waa mid ka mid a xarumaha xawaaladahan waxaana xiran dhammaanba xarumihii xawaaladaha ee ku yaalay moolasha sida uu sharxaya xaashi shaafe oo kamid a horjoogayaasha bulshada soomaalida ee gobolkaasi suuqyadii waaweynaa sida carmel moll oo minnesota ku yaala iyo suuqa twentyfourka iyo suuqyada kaleba ay xirmeen oo aan ogahay meelaha ugu badan xawaaladaha ay ku yaaleen ay ahaayeen waxaa saameyn weyn ay ku yeelatay dhaqdhaqaaqii dhaqaale iyo lacag biridii soomaalida nala degan mareykanka degan ee u dirsan jirtay wadankii lacag soomaaliya weliba waqti ramadaana soo socota saameyntana way ka xoog badnaanaysaa bilihii lasoo dhaafay markii hoosha bilaabatay waxay bilaabeen xawaaladaha inaysan qaadin shan boqol wax ka badan inta badan shan boqol iyo ka yar ayay dadka ku dhiirigelinayeen tiina hadda waa soo istaagtooy oo waxaa laga yaabaa hal meel ama laba meel ama meelo yaryar inay furan yihiin weli iyagana hadda waxay ku dhiban yihiin ba lacagtii waxaa laga yaabaa madhow inay kuwa xataa joojiyaan waayo lacagta shaksiga laga qaaday halkan oo rabay walaalkii ama hooyadii ama ehelkii inuu gaarsiiyo si loo gaarsiiyo way adkaanaysaa intii ay ugu talagaleen dhaqaale ahaan dhaqaalihii gudaha yaalay in laga isticmaalana way soo gabagaboobaysaa waktigan hadduu saan kusii socota arrinta marka waxaan leeyahay xawaalada runtii xawaaladaha oo lifelineka soomaalida ahaa xanuunkan markuu dhacay saameyn weyn buu yeeshay hadduu sii socdana waxaa imanaysaa runtii khatar weyn iyo dhaawac weyn inay ku noqoto soomaaliya oo oo lafdhabarkii dhaqaale u ahayd arrimaha xawaalada haddaba waa maxay culayskan curyaamiye xawaaladaha soomaalida sideese xilligan loo wajahayaa culayskaasi gudoomiyaha midooda xawaaladaha cabdicasiis sugule ayaa sharxaya culays weyn baa jira runtii lacagihii wadanka loo diri jiray inay mataqaan runtii aada u yaraadaan ama qaarkood ay istaagaan marka horta dhinaca culaysku waa jira culays weyn baa jira xaaladda anagu runtii waxaan sameynay emergency meeting baan isugu yeernay ama meeting deg dega oo aanu isugu yeernay mataqaan dadka boardka ah oo mataqaan xawaaladaha soomaalida waxaan isku afiray runtii in bal intaanna inaan la xirin laakiin lacagaha la yareeyo lacagaha wixii mataqaan laba boqol saddex boqol boqol wixii la diri karo lacaga yararka in loo diro oo mataqaan dadkii loo diro biilashii basic ah intaana lacagtu ayn istaagin runtii sidaas runtii ayaan hadda ay ku socotaa xaaladdu hadday sii socotana runteeda waa sii adkaanaysaa laakiin waxaan rajeynaya ilaha subxaanata ka rajeynayna inuu xun koley waa furmaan mataqaan next to three weeks laakiin culaysku waa jira culays aada u weyn baa jira og tahay yani muhiimadda ay leedahay lacagahan wadanka loo dira iyo siday wadanka u kaalmayso meel kastana hadda yani dhibaato soo guji xataa wadanka soomaaliya waad ogtahay diyaaradihii waa la joojiyey marka dhibaato runtii yani aada iyo aada culus ayay hadda arrintan aan ku sugannahay dhinaca xawlaadda waxaan isku dadaalaynaa bal insha allah inaan inta awoodi karo aan shaqada albaabka aan xirin oo ay socoto dadka qaarkood waa laga yaaba kambaniyada qaarkood inay individual hadday arkaan xaalku inuu xun yahay inay xiri karaan weeg laba weeg ay qaar agentska xiri karaan meelaha qaarkood marka waxyaabahan waxaan wadnaa inaan rashining inaan sameyno oo lacagta aada loo controlno lacagta bixaysay maadaama aan lacag jirin oo runtii dhaqaalihii hadda lacagii la diri jiray ee dadkii xagga ay ka bixintooda ay adkaanayso soomaali badan ayaa qoysaskooda iyo heladoodaba bil walba lacaga usii marin jira xawaaladahan kuwaasoo hadda ka walwalsan sida ay ku kaalmeyn karaan dhaqaale ahaan qoysaskooda iyo heladooda ay kala go-doonsan yihiin xanuunka coronavirus awgiis cabdiqaadir cumar faarax waxa uu ka mid yahay soomaalida degan maraykanka wuxuuna bil walba lacag u diri jiray qoyskiisa iyo caruur uu dhalay oo ku sugan afrika waxa uu ka waramayaa saameynta ay isaga qof ahaan ku yeelatay xawaaladahan howlahooda xadiday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu falastiinay walaale saameynta aniga shakhsiyan cabduqaadir ahaan ay ugu leedaha waxa weeyaan ilmahayga afrikaay joogaan magaalo kambaala layiraaha degan yihiin meel aan wax u marsiiyo male xawaaladii aan wax ka dirsan jiray totali waa la xiray mana ii shaqaynayso kuwo kale oo aan la xiriirayna waxay leeyihiin waxba ma awoodno boqol laba boqol iyo wax lamida ayaan kuu awoodi karnaa taasna waa cadibaad
marka laga soo tago caqabadaha hadda taagan walwalka ugu weyn ee ganacsiyada kala duwan ee ay xawaaladuhu ka mid yihiin haysta waxaa ka mid a in aan la aqoonin xilliga isku socodka iyo ganacsigu caadi kusoo noqon doono jabriil cali oo maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda ohio state ayaa sharxaya lacagaha soomaalida ee yaraaday iyo sida walwalkan loo wajihi karo
walaal falastiin waad mahadsan tahay xanibaada lagu soo rogay shacabka iyo dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka iyo shaqooyinka iyo diyaaradaha saameyn aada u baahsan ayay ku yeelanaysaa xawaaladaha iyo shaqadoodii midda koowaad waxaa hoos u dhacaya tirada dadka tegaya xawaaladaha ee lacagta diraya taasna waxay keenaysaa in dakhligii xawaaladu ama lacagtii ay qabanaysay ay hoos u dhacdo lacagtii shacabka loo dirayay soomaaliyeedna ay yaraato midda labaad waxa weeyaan waxaa hoos loo dhigay haatanba oo la jaangooyey cadadka lacageed ee uu qof ku diri karayo sababtuna waxa weeyaan shirkaduhu lacagta waxay dhib ku qabeen bangiyada inay la shaqeeyaan gaar ahaan dalkan maraykanka sidaas awgeed lacagta waxaa lagu qaadi jiray diyaarad oo qof baa qaadi jiray oo dubaay geyn jiray oo sidaasay dalkii ku tegi jirtay haatan maadaama socodkiiba uu yaryahay oo lacag in la qaado iyo in la safraba ay adag tahay waxaa yimid in la yareeyo lacagtii la dirayay lafteedii tiradeedii sababtoo ah xagga soomaaliya lacag fara badani ma jirto waxaa kaloo saameyn kusii yeeshay arintan forex-ka oo runtii lacagtii cadaanka ahayd dadka gacantooda ka saaray marka dhibaatooyinkaasoo dhan oo jira ayaa haddana waxaa sii jira in baaxadda cudurkani leeyahay iyo muddada uu soconayo aanay weli kala cadayn soomaaliya iyo xawaaladaha iyo shacabka ka faa-iideysta lacagaha la xawiilo iyo kuwa dira intabuna waxay ku xiran yihiin ama ku tiirsan yihiin dhaqaalaha soo soo dhici doona marka runtii waa arin mug leh oo baaxad leh oo u baahan in loo diyaargaroobo oo laga feejignaado lacago malaayiin doolar ah ayaa soomaalidu bil walba u dirtaa afrika taasoo isugu jira mid ganacsi iyo kaalmo eheladooda soomaaliya ku sugan ay ku caawiyaan waxaana kaalmadaasi oo hadda gudaha dalka baahi weyn looga qabo ay u muuqataa in ay soo gaabanayso haddiiba aysan istaagin maalmaha soo socda aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed imaan haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan xayiraada lagu soo rogay dalka maraykanka xanuunka coronavirus awgii iyo saameynta uu ku yeeshay shaqooyinka iyo xafiisyo badan oo ay v o edu ka mid tahay sahre ciidla nuur ayaa noo soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa
xanuunka koronafirasku soo gaadhin dalka maraykanka jidadka magaalooyinka waaweyn goobaha gaadiidka dadweynaha laga raaco goobaha lagu caweeye iyo garoomada laga duulaabo waxay ahaayeen kuwo aada u mashquulsan koob iyo labaatankii bishii janawari ayaa qofkii ugu horreeyey dalka maraykanka laga helay xanuunka coronavirus qofkaasi oo ku sugnaa gobolka washington ee galbeedka maraykanka ku yaala ayaa la sheegay inuu shan iyo tobankii janawari ka soo laabtay socdaal uu ku tegay dalka jina gaar ahaana magaalada wuhan oo xilligaasi xarun u ahayd xanuunka coronavirus isla gobolkaasi washington ayuu durbaba xanuunkii ku faafay waxaana maalmo gudahood laga helay dhowr qof oo kale oo qaarkood ay u geeriyoodeen waxaana bishii februari xanuunka covid sagaal iyo toban uu ku fiday gobollo kale tirada dadka xanuunku soo ridanaya ayaa maalinba maalinta ka dambaysa kor u kacday si aan qiyaas lahayn bil gudaheed ayaanu xanuunku iskaga gudbay xeebaha galbeed ilaa bari ee dalkan maraykanka oo diyaaradda tooska ahi meelaha qaar ay u kala socoto ku dhowaad shan saacadood saddex iyo tobankii bishii maarj ayuu madaxweynaha maraykanka donald trump ku dhawaaqay in dalka oo dhammi ku jira xaalad deg dega dadkana lagu amray inay guryahooda joogaan si loo yareeyo dadweynaha tirada badan ee isku imanaya ee xanuunku kusii dhex faafayo
qof kasta oo maraykana wuxuu leeyahay dowr uu ka ciyaari karo sidii uu dalkeenna uga difaaci lahaa cadowgan aan muuqan taasina waa in qof kastaa gurigiisa uu joogo si uu naftiisa iyo nafaha kaleba u badbaadiyo waxaa la soo saaray amaro lagu xidhayo dugsiyada waxbarashada goobaha ganacsiga ee aan daruuriga ahayn iyo meelaha ay dadku iskugu iman jireen xaalkuna wuxuu isku bedelay si aan marnaba la saadaalin karin madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo ku dhowaad afartan sannadood ku noolaa dalkan maraykanka ayaa sharaxaya sida ay durba wax isku bedeleen mahadsanid zahra coronavirus waxa uu yahay wax aan hore loo maqal oon hore loo arkin zahray sanooyinkii afartameeyada ku dhowaa ee waddanka maraykanka aan joogay weligay maanan arkin iyadoo la leeyahay shaqo looma imaan karo xafiiska bannaanka looma soo bixi karo dadku isma arki karaan maqaayadahoo wada xidhan meelihii dadku ay ku caweyn jireen iyo meel kasta oo aad ka fikiri kartaba in la wada xidho waa taariikh nagu cusub oo wadanka maraykanka aanan hore igu soo marin coronaviruska iminka wuxuu markiisii hore sada xasuusato uu kasoo bilaabmay china wadamada sida weyn uu dharbaaxada ula soo dhacay waxaa ka mid ahaa iran u k iyo talyaaniga laakiin maraykanka ayuu haatan fara kulul ku hayaa haddiise aan dul maro guud ahaan caalamka inta haatan dadka uu ku dhacay waxaa lagu sheegayaa sideed boqol iyo afariyo toddobaatan kun iyo afar boqol iyo labayo labaatan ilaa maantay dhimashadu waa saddex iyo afartan kun shan boqol iyo sideed iyo soddon adduunka oo dhan maraykanka haddaan u nimaadno dadka uu aafeeyey ilaa haatan uu ku dhacay waa boqol iyo lix iyo siddeetan kun iyo labaatan halka dadka ku dhintayna ay gaarayaan saddex kun siddeed boqol iyo labiyo konton gobollada ugu daran ee maraykanka uu faraha kulul ku hayo waxaa ka mid ah new york california illinois oo ay chicago ugu weyn tahay iyo michigan magaalada detroit ay ka mid tahay haddii haddaba aan usoo noqdo aafaadka uu la yimid coronavirus waxa ugu weyn oon doonaya inaan ka hadlo waa sida uu shaqaalaha u xanibay iyo guryaha uu dadka ku xiray dhakhaatiirtuna waxa ay aad iyo aada ugu celcelinayaan in kala fogaanshaha iyo guryaha in la joogo ay dad badan iyo nolol badan ay baajin karto sidaasoo tahay haddana dhakhaatiirta gaarka ah guddiga uu aqalka cad u xulay ka hortaga coronaviruska waxay leeyihiin dadaal kastoo xataa la sameeyo waxaa dhici karta in ilaa boqol kun ugu yaraan dadka maraykanka ay ugu dhintaan bilaha soo socda madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu sheegay in bishan abrile haatan bilaabatay soddonkeeda wax kasta uu uu filaya inay caadi ku soo noqdaan hase ahaatee guddoomiyaal gobol oo kale oo uu ka mid yahay kan virginia guddoomiyaha gobolka u ah gobarnarka ayaa taas ka duwan oo digniinta uu baxshay ay gaarsiisan tahay in aan laysku soo bixi karin ilaa juun tobankeeda waa loo bilowdaya googo ma naqaano marka inta uu gaari doono iyo halka uu mari doono laakiin waa xanibaad weyn oo ku timid dadweynihii u bartay furfurnaanta socodka xafiistegidda iyo shaqooyinkii ay awal hayn jireen taasi waxay faa'iide iyo khasaaraba dadka qaar ay ku sheegayaan matalan shaqaalaha v o eda oo ka mid a dadka xaniban ee saa u jooga ee aqalada ka soo shaqaynaya waxay leeyihiin waa mare waanu ka raysanay daqdigii iyo zaxmadii wadooyinka ee lagu kala hayay ama laga soo noqonayay laakiin dhinaca kalena aqalka shaqayska laftiisuna caajisnimo badan iyo shaqo badan iyo waxyaaba aan loogu talagelin ayaa ku xiriirta maadaama aqalku yahay meeshii loogu talagalay ama looga bartay in lagu nasto waan gartay cabdiraxmaan dhinaca dhaqaalaha saameyntu ku yeeshay bal nooga waran saameynta dhinaca dhaqaalaha waxa aan odhan karaa maraykanku si weyn ayuu uga tabaabushaystay oo madaxweynuhu iyo koongareskuba waxay isla ogolaadeen lacag gaaraysa laba trilyan in lagu soo afuufo dhaqaalaha maraykanka oo balaayiin dollar la siiyo shirkadaha waaweyn ee kuwa dayuuradaha ay ka mid yihiin xataa shaqaalaha durba waayay shaqada oo ilaa iyo saddex milyan ee iminka isdiiwaan gelsheen in markana oo mushaar loo soo diro ama lacag la siiyo iyaga lacag baa loogu talagalay shaqaalaha caadiga ah ee aan wax ka maqnayn ee guryaha jooga laftooda ayaa iyagana lacag loo qoondeeyay loo dirayo marka waxay rajeynayaan maamulka hadda jira in waxaana ay soo koobmaan si aanay hadhow toole saameyn ugu yeelanin doorashada dhici doonta novembar gobolada virginia maryland iyo magaalada caasimada ah ee washington d c oo la isku xidhiidhiyo ayaa tirada guud ee xanuunka laga helay ay maraysay arbacadii shalay afar kun iyo laba iyo lixdan qof tiradaasi oo noqonaysa gobolka maryland kun sagaal boqol iyo lix iyo siddeetan qof virginia kun afar boqol iyo lix iyo siddeetan qof iyo d c oo laga helay shan boqol iyo sagaashan qof tirada sii kordhaysa ee dadka xanuunka laga helay waxay saameyn ku yeelatay shaqooyinka xafiisyo badan oo kuwa dowladda iyo hay-adaha ah waxaana ka mida v o a oo laamaha kala duwan ee idaacadda iyo xafiisyadii kale ee ku yaalay daarta cohen building ee magaalada washington d c aanay laba toddobaad ka badan badi shaqaaluhu ka ag wareegin idaacadaha iyo barnaamijyada kala duwan ee v o a ayaa dhowaanahanba wariyayaashu ay kasoo diyaarinayeen guryahooda waa tan amanda banet oo ah agaasimaha guud ee v o a oo fariintan kasoo dirtay gurigeeda markii xafiisyada lagu kala tegay
I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families. I just wanted to let you know that while the health and safety of our employees is really our primary concern, we also are aware that during this.
magacaygu waa amanda banet waxaanahay agaasimaha guud ee voice of america fariintan waxaan kasoo dirayaa gurigayga sababtoo ah badi howlwadeenada voice of america waxay kasoo shaqaynayaan meelo ka baxsan xarunta taasi oo aanu uga dan leenahay inaannu yarayno tirada dadka isku imanaya iyo faafitaanka cudurka coronavirus oo laga yaabo inuu saameyn ku yeeshay in badan oo idinka iyo qoysaskiina ka mida waxa kaliya oo aan rabaa inaan idinla socodsiiyo in caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha yagu uu yahay waxa ugu horeeya ee aanu ka warwarayno waxaa kale oo aanu ka warqabnaa in xilligan lagu jiro xaaladaha cakiran aad si weyn nooga warsugaysaan warbixinno xaqiiq ah oo dheeli tiran oo aad ku go-aan qaadan kartaan sidaa darteed waxaanu u shaqaynaynaa sida ugu xooga badan ee suurtagala si aanu idinku soo gudbinno barnaamijyada ugu badan ee aanu karno xilligan haatan lagu jiro waxaa laga yaabaa inaad isbeddel ku aragtaan qaar ka mida barnaamijyadii kuwo kalena waxaa laga yaabaa in la hakiyo ama ay hawada ka maqnaadaan haddii ay taasi dhacdo waanu idinla socodsiin doonaa sidoo kale madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo lafahaantiisu toddobaadkii saddexaad kasoo shaqaynaya guriga ayaa sharaxaya sida ay wariyayaasha v o edu u arkaan iyadoo haddana howlaha idaacaddu ay sidoodii u socdaan dhinaca kale waxaan jeclahay dadkana dhegaysanaya inaan uga mahad celiyo una sheego in haddii ay arkaan sidii ay berigii hore nooga barteen inay wax ka dhiman yihiin ama wax kale kusoo kordheen inay ogaadaan in aqalada laga soo tabinayo oo istuudiyaashii la joogay iyo qalabkii tirada badnaa ee aan uga shaqaynaynay daarihii aan ku jirnay aanan la haynin oo waxaanay aada maqlaysaan idaacaddan idinsoo gaaraysa ay tahay dadaal zaa'ida oo shaqaalaha v o a qaybteeda af soomaaligu ay isku geeyeen oo ay dhaxda u xirteen inaan la baajinin barnaamijyadii aada nooga barateen waana aan idinka mahadinaynaa baan leeyahay dadkana dhegaysta waxaa la mamnuucay safarada shaqo iyo kuwa gaarka ah ee aan daruuriga ahayn balse waxaa jira dad kooban oo howlo muhiima si shaqsiya ugu safraya gobolada kala duwan ee dalkan maraykanka wariyaha v o eda maxamed colaad xasan oo maalin ka hor kasoo laabtay gobolka minnesota ayaa intii uu ku sugnaa gobolkaasi lagu soo rogay bandow amaba xayiraad dhinaca dhaqdhaqaaqa colaad wuxuu iiga warramay xaalku siduu ahaa labada magaalo ee u kala safray iyo garoomadii diyaaradaha markaan tegayey oo aan garoonkaa tegayey magaalada d c ama caasimada dalkan maraykanka waxaa lagu dhawaaqay lockdown ama dadku inaanay guryaha ka bixi karin oo maaragtay laakiin markii aan diyaaradda galay ayaan ogaaday in lockdown jiro oo diyaarad loogu talagalay laba boqoloo qof oo laba boqoloo kursi ay ku taallo ayaan ku saareen sagaal qofood oo keliya labadii qofba waxaa udhexaysa qiyaastii saddex saf baa udhexaysa meeshii aan fadhinay marka shaqaalaha diyaaradda ka shaqaynaya laba unbay ahaayeen marka waxaad dareemaysaa in isbedelkii ama lockdownkii halkaa uu ka bilowday markii aan tegay minneapolis ee aan ka degay garoonka st paul minneapolis airport waxaan iina dareemay in cid la jirto xilligaa waxay ku beegneed toddobiy labaatankii bisha sideed iyo labaatankii oo isla habeenka halka aan tegayey labiyo tobanka markay ahayda waxay gelaysa magaalada lockdownkii uu guddoomiyaha gobolka minnesota ku dhawaaqay marka garoonku markaan ka degayey shaqaalo badan ma joogin banaanka markaan u baxay tagaasidu waa iska yaaleen cid raacaysay ma jirin laakiin waxay igu yaab badneed markii aan sii kasii tegay garoonka oo aan kusii socday xaafadaydii edinburry waxaa lasii dhex maraa magaala la yihahdo bloomington oo aad u zaxmad badnayd highweygu u dhex maro highweygaana uu ciriiri badnaa oo maaragtay toban daqiiqo shan iyo toban daqiiqo labaatan daqiiqo inaad meelaha qaarkood gudubta ay kugu qaadanaysay marka habeenkaa waxaa meeshaa marayay keliya aniga iyo laba gaari oo oo mid mid kuwa xamuulka malaha dukaamada wax u qaada ahaa marka waxaad qiyaasaysaa in magaaladii habeenkaa lockdown gashay wixii ka dambeeyena saxmadda iyo ciriiriga magaalada gobolka minnesota lagu yaqiina meelaha qaarkood cidlu ahaa jeedka cidlay ahaayeen marka runtii wax weyn baa iska bedelay dadkii iyo meelihii la tegi jiray iyo maqaayadihii iyo wax waliba gobolkaasi u isbedel saamaynta uu shaqooyinka ku yeeshay xanuunka coronavirus kuma koobno oo keliya xafiisyada dowladda iyo kuwa hay-adaha iyo shirkadaha gaarka balse dadka iskood u shaqaysta ayuu sidoo kale saameyn ballaadhan ku yeeshay howlahooda faarax maxamuud maxamed wuxuu ka shaqeeyaa iibka iyo kala wareejinta guryaha waxaanu deganyahay gobolka virginia wuxuu iiga warramay saamaynta ay shaqadiisa ku yeelatay xaaladani horta runtii shaqo aanay saamayn ma jirto runtii waxyaalo badan hadda aniga hawsheed oo kale dadka dee waxaan kala xiriiri karaa maaragtay internetka online-ka dhibaatada jirta waxa weeye inaad dad la kulanto u tegtid baad ka baqaysaa kulley waxayna dadka badankoodu raacayaan xayiraadan bal in muddo la sugo hadda ilaa iyo waxay leeyihiin bisha juun ee soo socota tobankeeda haddii wax isbedelaan oo la arko numbarkii dadka uu ku dhaceeyay inuu yaraanayo gobolada ugu dhaqaalaha badan uguna dadka badan dalkan maraykanka oo ay ka mid yihiin california iyo new york ayaa noqday gobolada uu xanuunkani sida ba-an ugu faafay gobolka california oo ay ku nool yihiin dad ka badan afartan milyan oo qof ayaa ilaa hadda xanuunka laga helay ku dhowaad toban kun oo qof waa tan wariyaha v o eda michelle cowin oo ka hadlaysa xayiraada saaran waxaan deganahay oakland california waxaanu ku xaraysanahay guryaha marmar waa naloo ogol yahay inaannu dibadda ku soo jimicsanno balse labadii qofba waa inaanay iskaga soo dhowaanin wax ka yar lix tallaabo waxaannu dibadda ugu baxnaa si aannu u soo mijo baxsanno magaalada new york oo aan habeen iyo maalin laga seexan jirin tareenada iyo gaadiidka kale ee dadweynuhuna ay shaqayn jireen afar iyo labaatanka saac ayay haatan goobo badani u muuqdaan meelo goraygu ka hadaafay oo aanay cidi dhex marayn lauren miller waa gabadh ka ganacsata farsamaynta iyo soo saaridda dharka casriga ah waana qoraa ku nool magaalada new york karoonaha ka hor waxay bishii mar ama laba jeer u safri jirtay dalka gudihiisa amaba dibaddiisa haatanse waxay ku jirtaa gurigeeda oo ku yaala xaafadda manhattan shalay oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayay iiga warantay sida uu xanuunkani u saameeyey shaqadeeda
for me as an entrepreneur, it's an especially stressful time because the economy is like not good. So, so many of my entrepreneur friends are freaking out. I have so many friends who own restaurants whose businesses are contingent on people coming in and being in person, whether it's an event or a store. So it's a very scary time.
meelaha keliya ee aanu tegi karnaa waa dukaamada laga soo iibsada raashinka dukaamadii kale way xidhan yihiin maqaaxyihii way xidhan yihiin magaaladiiba waxay noqotay wax kale aniga ganacsato ahaan waa xilli aada iigu adag maxaa yeelay dhaqaaluhu ma fiicna sidoo kale qaar ka mida asxaabtaydii ganacsatada ahayd oo qaarkood ay lahaayeen huteello iyo maqaaxiyo iyagana xilli aada u adag ayay wajahayaan guud ahaan waxaa lagu jiraa xilli aada u cabsi badan lauren ayaan weydiiyey waxa ay kula talin lahayd dadka guryaha ku jira ee aan muddo soo bixin ee dareemaya cidhiidhiga For me, for you, for everybody, we have two choices. We can panic and we can get in total victim, everything sucks mentality, or we can be called to the challenge and step up. So there's nothing wrong with being scared, with being upset, but now it's like time to step up.
aniga adiga iyo qof kasta waxaynu haysanaa laba inaynu kala dooranno inaynu wareerno oo aynu dhammaan dhibana u noqonno xaaladda jirta oo aynu maskaxda gelinno in wax kastaa dhammaadeen iyo inaynu aqbalno caqabadaha inagu soo biiray oo aynu wajahno waa caadi inaynu warwarno amaba baqanno balse waa inaynu ka kacno oo aynaan isku dhiibin inta ay xaaladani dhammaanayso inkastoo ay xayiraadani hakinaysa xanuunkii bulshada kusii dhex faafi lahaa haddana waxaa la sheegayaa inay soo kordheen murannada iyo isfaham darrada soo kala dhex galay qoysas badan oo aan awal hore inta badan isarki jirin balse haatan guryaha la isugu soo xareeyey sidoo kale waxaa jira dad badan oo xanuunada maskaxdu soo food saareen markii ay ka fadhiisteen shaqooyinkii ay muddada dheer qaban jireen ee ay guryaha ku xanibmeen dowladduna waxay samaysay telefoonno iyo xarumo lala hadli karo oo howlahaasi dadka u fududayn kara sidoo kale qofka naftiisu halis ku jirto dad caawinaya ay ku sugan yihiin dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah sahre ciidla nuur waa naga intaa
ururka saxafiyiinta somalilan ee soljah ayaa ku booriyey wariyaasha ka howlgala somalilan inay ka qayb qaataan wacyigelinta ka hortegista faafista xanuunka covid -19 iyagoo dhinaca kalena u baaqay maamulka somalilan in saxafiyiinta shaqadooda loo fududeeyo wariyaha v o eda khadar maxamed cakule ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan ee solja maxamuud cabdi jaamac oo u warramay v o a ayaa waxa uu sheegay in warbaahinta somalilan laa iyo iminka ay si wanaagsan uga qayb qaateen wacyigelinta bulshada ee halista cudurka coronavirus balse ay jiraan gaabis ku jira farriimaha la gudbinaya sidaa darteedna waxa uu ku booriyey warbaahintu in ay kordhiyaan dadaalkooda aad baad umahadsan tahay khadar iyo idaacadda v o runtii doorka iyo hawsha baaxadda le ay doonayaan bulshada in lagu wacyigeliyo runtii ah maanta taanu u taagannahay saxaafaddu waa tiirka afraad baa dhalinyarada dunida hase yeeshee maanta waxaa muuqatay in ay awoodda ugu weyn iyagu leeyihiin maadaama oo waxyaabaha lagula tacaalaya xanuunkan ay ka mid tahay keliyaata yani warbaahinta iyo wacyigelinta marka laga yimaado caafimaadka kale ee ay dhakhaatiirtu bixinayso marka urur ahaan anagu horaantiiba waa ku howlgelinay saxafiyiinta somalilan sidai ay uga qayb qaadan lahayen u hogaamin lahaayeen inay bulshadooda wacyigeliyaan waxaa maalin walba lasoo saaraa dunida laga soo saaraa yani hagayaal lagu hagayo saxafiyiinta dunida qaabkii ay uga ribood garayn lahaayeen xanuunkan dadka dee uu ku dhacay iyo dalalka ay ka shaqeeyaanbaba oo runtii ay kow ka tahay in muwaadinimo la muujiyo in saxafigu mas-uuliyadda koowaad iska saara sidii dalkiisa waxa ka baxayna u xaqiijin lahaa wacyigelin rasmiyana runtii u siin lahaa haseyeeshe waxaa ka codsanayna xukuumadda iyo guddida ku shaqada leh sidii kiiskii berbere ka dhaco kale ay soo bandhigtay xukuumaddu in positive u yahay wariyihii ka howlgelayay ee markii uu baxsanayay doonay inuu sawira ka qaado markii ay mas-uuliyiinta booliiska iyo maamulku qaban kar lahaayeen in isagii loo xidhay falkii halkii ay ka ahayd runtii in lagu dhiirigeliyo inuu ilaaliyo dalkiisa oo wax wanaagsan ka sheego in isagii lagu xidho maantana ay dee kiiskii soo baxay runtii waxaan u aragnaa waxyaabaha loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo xukuumaddu ay ka gudubto marxaladda had inay cadow u aragto saxafiga u aragto in uu yahay adeegaha koowaad ee bulshada siday maantaba runtii hawshooda ay u wataan waa maxay doorka saxafiga isaga laftigiisu saxafiga wuxuu u baahanay inuu ku baraarugsanaado inuu isdhowro ama isilaaliyo sidoo kalena mujtamaca kalena ama xog ahaan ama war ahaan uu ka qaadayo iyaga laftigoodana inuu ilaaliyo runtii urur ahaan waxaan u samaynay whatsapp group aanu maanta saxafiyiinta somalilan o dhan ilbadhaqsi ilbadhaqsi ugula xidhiidhno oo aanu ugu gudbino casharada iyo qaabka ay u shaqaynayaan runtii oo dunidu maanta maalin walba hay-adaha saxaafadda waaweyni ay isla qaateen maadaama waayo aragnimo badan u leeyihiin xanuunkan iyaga inooga soo horreeyay runtii waxaan qabnaa runtii in maanta saxaafaddu ay haysato wacyigelin wanaagsan sidoo kalena ay caqabada ka haystaan qaabkay u riboodgarayn lahaayeen oo maanta waxaa la gudbinayaa ee ummadda maanta majraha u haynaya waa fariin waxaanu qabnaa in fariimaha qaabka loo gudbinaya la xoojiyo in laga weynaado ama laga koro runtii fariimaha iska hor imanaya ee bulshada loo gudbinaya caqabada ku keenaya saxaafadiina jaha wareerka ku abuuraya in ay noqoto runtii waxa bulshada loo gudbinaya wax didiilo gelinaya wax runtii mustaqbalkooda u jeexaya sidii ay caafimaad qabkooga uga shaqayn lahaayeen haseyeeshe waxaan qabnaa ilaa hadda gaabis inuu ku jiro qaabka fariimaha loo gudbinaya ugu dambayna guddoomiyaha ururka saxaafiyiinta somalilan solja maxamuud cabdi jaamac ayaa u soo jeediyey mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda in si wanaagsan looga faa'idaysto warbaahinta islamarkaana xukuumaddu aanay fogeynin warbaahinta runtii waxa weeyaan marka ay mas-uuliyiinta hadlayaan unba u yeedhaan ilaa hadda wax badan la iskama weydiin qaabka dee hawshaasi loo wada gelayo waana runtii dhaqankii aanu isleenahay in laga gudbaabuu baahanya runtii in saxafiinta la tababaro u baahanyahy sida maanta caafimaadkii dhakhaatiirtii ishuugan in loogu tababaro loo baahanyay hay-adaha qaarkood u keeneen dad tababaro oo dee takhasuskan leh in saxafiinta laftooda wacyigelintooda iyo aqoonta ay u leeyihiin caafimaadka runtii in kor loo qaadaa loo baahanyay inta ilaa hadda aanu soo jahan aanu ognahayn dareemeyna wax weeye in xukuumadda lafteeda caqabad ay ka haysato hay-adihii deeqaha iyo kaalmooyinkana siinayay oo culays uu ka haysta qaabkii ay kaalmooyinka dalka u keeni lahaayeen tusaale ahaan hay-ado fara badan baa dalka keeni jiray dawooyinka sida t bda oo kale sida xanuunkan oo kale waxaad arkaysaa in ay caqabadi ka haysato wasaaraddii caafimaadka iyo wasaaraddii maaliyadda oo xubnaha guddida ku jira runtii in la daba wareegaalaysanayo in dib u dhac ku yimid caawimooyin caafimaad oo yaalla madaarada ama dalalka dibadda lainooga keeni lahaa khadar maxamed cakuule v o e hargeysa
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kastooda caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qorayaan cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo cabdixaafid cawin ismaaciil ayaana idinla socodsiinaynaa cabdixakiina waan ku bilaabay wargeyska ka soo baxa dalka kenya ee standar ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa burundi oo xaqiijisay labadii kiis ee ugu horeeyey ee xanuunka covid wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in labada qof ee laga helay xanuunka da-doodu tahay jir iyo jir labada qof oo burundiyiin ah ayaa socdaala kaga soo noqday dalalka camaruun iyo dalka sultanka imaaraadka carabta iminkana sida wargeysku qoray waxa ay ku jiraan cusbitaal
cabdixafido wargeysku waa sii watay qormadiisana waxa uu sheegay in dugsiyada laga leeyahay dalalka biljimka iyo faransiiska iyo weliba xarumahooda dhaqaalaha dhammaan la xidhay muddo shan iyo toban maalmood ah iyadoo laga cabsi qabo xanuunkan go-aankana ayay soo kala qaateen kadib markii sagaal iyo labaatan qof oo ruwanda u dhashay u socdaaleen sida la sheegay ay la kulmeen qof xanuunka qaba toddobaadkii aynu soo dhaafnayna wasaaradda caafimaadka ee tansaaniya ayaa iyaduna sheegtay in qof kiiska laga helay uu dalka ka soo galay dhinaca burundi islamarkaana uu ahaa dirawal kaxeeya baabuurta xamuulka kadibna aan idhaahda badiba dalalka bariga afrika ayaa iyagana laga mamnuucay isu socodka si looga hortago fiditaanka xanuunkan
wargeeska ka soo baxa dalka turkiga ee la yidhaahdo dadeeli sabaax ayaa cabdixakiin oo warbixin ay qoreen waxa ay ku sheegeen in dadka u dhintay xanuunka covid nneteen ee turkiga uu arbacadii gaadhay laba boqol iyo toddobiyo toddobaatan qof guud ahaan dadka xanuunka laga helay ayaa dhan kun shan iyo toban kun lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatan qof sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi fahretiin koca sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatan qof ayaa xaalkoodu culus yahay halka lix boqol iyo labaiyo sagaashan qofna ay ku xidhan tahay mashiinada dadka neefta ka caawiya saddex boqol iyo saddex iyo soddon qof ayaa xanuunka ka bogsaday dhinaca kalena cabdixaafid haddaynu eegno wargeyska da carab news ayaa qoray warbixin ku saabsan dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya king salmaan kaasoo soo saaray sharciyo cusub oo lagula dagaalamayo xanuunka coronavirus amaba covid sagaal iyo toban iyadoo dhammaan socdaaladii magaalooyinka dalkaasina la joojiyey dadkana lagu amray inay guryahooga ku jiraan wargeeska ka soo baxa dalka ingiriiska ee dadele mira ayaa waxa uu qoray warbixin ahayd in wasaaradda difaaca ee ingiriisku ay dalbatay saddex kun oo askari oo ahaa dadka askarta suga ee jooga ee aanu hawsha ahayn inay shaqada dib u soo galaan si ay uga qayb qaataan dadaalka loogu jiro xanuunka covid nneteen ee caalamka khalkhalka ku abuuray askartan ayaa la shaqayn doonta hay-adda caafimaadka ee britain waxyaabaha kale ay qaban doonaan waxaa ka mid a dhismayaasha iyo taageerada qaybaha kala duwan ee looga baahdo shaqaalaha injineerada ah cabdixaafado wargeysku waa uu sii waday qormadiisana waxa uu sheegay in wasiirka difaac ee dalkaasi ingiriiska james heby uu sheegay in ciidamadan ay yihiin askar gaar ah oo leh khibrado kala duwan islamarkaana xiliyadan oo kale ay muhiim tahay in la isticmaalo dadkaasi khibradoodana laga faa'iidaysto waxaana ruwaabuu yidhi in ay qayb weyn ka qaadan doonaan dadaalka loogu jiro xanuunkan covid sagaal iyo toban wargeyska dhinaca kale ee the galf news ee isna ka soo baxa dalka sutoga imaaraadka carabta ayaa cabdixaafid oo qoray warbixin uu ciwaankeedu ahaa amaba ciwaan uga dhigay in dhammaan dadka haysta fiisayaasha kala duwan lagu gelaya dalkaasi haddii ay ka dhacaan iyaga oo dalka ka maqan in ka badan boqol iyo siddeetan maalmood aan la ganaaxi doonin wargeyska oo warkiisa si wata ayaa sheegay in dowladda isutaga imaaraadka carabtu ay sheegtay in aan dadkaasi wax ganaaxa la saari doonin muddo saddex bilood ah haddii fiisayaashoodu dhacaan dadka haysta fiisayaasha degenaanshaha ee dalka kusoo noqon kari waayey iyaga laftoodana lama ganaaxi doono sida ay dowladdu sheegtay dadka dalxiiska ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta ee ay iminka qabta ugu dhacday ee ka bixi waayey xilligii ay ahayd inay ka baxaan iyaga laftooda cabdixakiinow lama ganaaxayo ugu dambeyntiina cabdixaafido haddaynu soo qaadano wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa daabacay warbixin ahayd donald trump oo sheegay in xaaladu dalku ay galay meel khatar ah islamarkaana aanay dadku isdhexgelin amaba isdhexgalka dadweynuhu ay tahay mid u dhexaysa geeriyo nolol dadweynaha maraykankuna ay u diyaargaroobaan maalmo adag labadii amaba saddexii toddobaad ee ugu darnaana ayay kusoo fool leeyihiin sidoo wargeysku xidhi amaba uu soo xigtay kumanaankuna qofna aynu waayi doona buu yidhi isaga oo ka hadlaya halka uu marayo xanuunkaasi ee uu ka taagan yahay maraykanka intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
dhowaan waxaa la filayaa in ay ka bilaabato deegaanada hirshabeelle doorasho ama soo xulidda xildhibaanada baarlamanka labaad si ay u doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa laakiin waxay su-aal ka taagan tahay guddiga doorashada ama soo xulidda cidda sharciyan xaqa u leh inay magacaawdo ma dowladda dhexa mise waa maamulka hirshabeelle waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igu marti ah bare cali muumin hadaafow iyo axmed xuseen cabdi labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka reer hirshabeelle hadalka waxaa ku horeynaya bare maamulka maamul samayntu inuu ka yimaado dowladda hirshabelle inuu ka yimaado ayagu maamulkooda ay dhistaan oo madax bannaadaan saasaan ku talinaya waa mahadsantahay barre axmed waxaan u arkaa in dowladda dhexe ee soomaaliya ay wasaaraddeeda arrimaha gudaha siday maamuladii kale ka horrey sida galmudug bay u dhistay inay dhisto howshaasna wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ay qabato barre waxaa tidhi hirshabeelle ayada guddiga doorashada ha magacaawdo maxaa u cuskatay in maamulka hirshabeelle uu guddiga doorashada isaga haddana magacaabo waxaan u cugsaday hirshabeelle wax dhibu kama jiraan baarlamaankeeda dowladeeda madaxweyneheeda madaxweyne ku-xigeenkeeda way dhisiye wayna isloogeliye wayna isla joogaan wax dhibuna kama jiraan maamul samayntaas galmudug maamul kama jirin galmudug xaaf wuxuu degaa gaalkacyo macalin maxamuudna wuxuu degay dhuusamareeb marka dowladdu inay soo faragelido way ku qasbadeen laakiin hadda wax sasan oo inay dowladda federaalka hirshabeelle soo faragelido wax ku qasbaa ma jiraan
axmed waa maqlaysaa bare hirshabeelle hortubaba loo dhammaynba marka kowba la dhisaa dad aaban teginba qabiilaad badan aaban teginba oo meesha aaban ka qaybgelin midda kaleeto waxay tahay hirshabeelle inay colaad dhaqaajisan mooye iyadoo nabad samaysa ma aragba marka in dowladda dhexo federaalka hawshii ay xaqa u lahayd wasaaraddeeda arrimaha gudaha maadaama ay maantaba ayba soo magacaabayeen guddoomiye gobol iyo guddoomiye degmiyo ay tahay inay dhismaan nidaamkan federaalismka ee maamul gobolka ay waafajiso cadaalad oo beelihii iyo dadkii gobolka deganaay ay si siman ay wax helaan oo cadaalad ay wax u wada helaan waxaan qabaa inay dowladdii dhexe soo faragelisa arrintan ayna la wareegto bare waxa qaska iyo dhibka iyo wada walaalkay ka cabanaa waxaa keenay hirshabeelle waxaan ma suubsan iyo dadka qabiilaadka usoo jeedo dowladdii federaalku oo xasan sheekh hogaaminaya dhistay sasankan dadan u dhalan muxuu ahay hirshabeelle dada u dhalan xildhibaanan ka nin walba yiri anaa u dhashay xaban kama warhayn dowladda wax waran kama hayn marka hirshabeelle dadka kasoo jeedo labada gobol maamulkooda sida hadda aan rabna haddii loo dhaafo ay dhistaan dad iskale hirshabeelle kasoo baxa meeshaasna wixii dhiba iyo wuxuu dadka dhiba way ka dhex baxaan ha dowladda markii hore dhibkan keentay inay dadka iyo hirshabeelle kala cararaan marka dadka hirshabeelle u dhashay ha loo dhaafo maamulka inay maamulkooda soo dhistaan baarlamaanka soo dhistaan guddiga doorashooyinka ay magacaabaan dowladdu korjoogto ka noqoto dowladdu ma kala taqa hirshabeelle wax u dhashay wax kale nin kasta waa u dhasho uu leeyahay laakiin dadkaadi hirshabeelle labada gobol kasoo dadka u dhashay yaqaani nidaamkiyaa jiro waxa hadda joogana waa madaxda sidaas ku timid maxay hagaajin karaan marka su-aal meesha ka tahay madaxda nidaamkaas ku timid maxay sixi karaan cadaalad ka koobi karaan bara jawaab bara madaxdaas waxay sixi kartaa wixii hore inay dowladdu qalad ay ku timi ku dhego ogyihiin wax kastay ogyihiin wixii qaladu hadda dhex ka dhex jiran hirshabeelle way ogyihiin madaxweyneha iyo madaxweyne ku-xigeenka way ogyihiin way saxan hadda haddii loo dhaafo madaxweyneha iyo madaxweyne ku-xigeenka soo xulinta guddiga doorashooyinka dad hirshabeelle u dhashay oo saxa oo dadka hirshabelle ay ku qanacsiinaa ka imaana hirshabeelle marka waxaan leeyahay dowladda federaalka wasaaraddeeda arrimaha gudaha wax dhibow kama jiraan muxuu ahay hirshabeelle hirshabeelle maamul samaynta ha u dhaafo
axmed
anigu waxaan aaminsanaha hirshabeelle oo wax dhistay oo wax samaynayso inaysan jirinba oo nidaamba samayn kartaba sababtoo hadda waxaa kugu dilay magaalada beledweyne waxaa ka taagan waxaa ka taagan colaad ay dhaqaajisay ayadu horena waxaad u ogeed inuu colaad dad ku dhinto sargaal ku dhintay ay hore u samaysay oo madaxweyne waaray oo yiri arrintaanu dib dib u soo noqonayso maanta waa taagan tahay waxaa meesha ka jira marka nidaam kasta ama qof walbaba hirshabeelle keento asoo xaquuq la-aana oo mishaar la-aana oo wuxuu ummaddu hayo kursi ku shaqaysayna keentaaba kursigan beelay usoo dirtaa dhibaatada taagana waxay tahay qabiil walbaaba ninkii uu geystay kursigiisana uuna beelana qabiilkana jifadu ku haysta dabadu ku haystaa madaxweynaha gudoomiyaha guddoomiyaasha iyo dhammaan dadka xafiisyada fadhiya mishaarkiina meeqa hadaa tiraahd nin mishaarkiisa yaqaana kuma jiro ma mishaarba loo qorayba oo dowladnimo oo dowladnimo sheegana saxan dhisa nin walbaba kursiga wixii keen keen keen kuwaasaa wax saxan dhisa anigu ma qaba fiirkayga inay wax saxan dhisi karaan inay ummadda cadaalad horsey karaan ma qaba barre waxaa tidhi wasaaradda arrimaha gudaha federaalka korjoogta ha ka noqoto haddii maamulada gobolada maamul goboleedyada aan wax shaqaha ka qabanayn wasaaradda arrimaha gudaha shaqadeeda maxay noqonaysaa
shaqadeeda waxay noqonaysaa korjoogta ka noqda korjoogta shaqo waayo laakiin maamul goboleed waxaa loo suumiyey wixii asiga gudihiisa inuu asiga samaysto ee dowladda ina u samayn laakiin arrimahaas ay fududaysa ayadu howlahaas ay fududayso tii puntland hadda sida puntland oo kale puntland waxa waaye waa ayadaa waxeeda dhisatay dowladduna way aqbashay marka sidaasoo kale inay u aqbashaan rabaa wuxuu madaxweyneha hadda hirshabeelle maxamed cabdi waare hirshabeelle ayadoo dhisan uu yimid hadda haddii maamul samaynta loogu suga maxamed cabdiwaare oo guddiga doorashooyinka ku magacaabo dad hirshabeelle lahaa ka soo dhexbaxa oo maxamed cabdiwaare ka keenayo annaga waxaa naqaanaa nimanka noogu jira ama siyaasadda noogu jiro yani waxa waaye say siyaasadda usii haystaan waxay sameynaa wixii ka suurto cadaalad la xisaabtanta ma leh wax dabagala ma leh si xaqa inay u fikiraan ee cadaaladda wax walba waafajiyaan ee halkaas inay fadhiistaan warheedha adiga ma mudnid waxna ma qaban kartid ay ummadda reer shabeelle dadkooda waxgaradka ay ka soo baxdo waxaan aaminsanaha in nidaam saxan la dhisan karo laakiin ka soo bixi mayso dadka reer hirshabeelle nidaamka degano nin walba odaya ama nabadoona boqol doolaroo doonta ama laba boqoloo doolaroo shaxaadoo doonana waxa waxaan intaa ka keenta ma xaraala masna waa xaaraanna la isweydiin maa in ummaddan dulmiga ka soo daashay qabyaaladda ka soo daashay dhibaatada soo daashay in yacni lagu sii wadaa xaqdaradan taagan oo hadda socota in lagu sii wadaa maalin walba lagu sii jiraa xal maha yacni waxa waaye in dowladda dhexe lagu wareejiyay nidaamkan ayadana waxaan rajaynaynaa in cadaaladdii iyo la sameeyo lagu wada naqaan soomaali in walba in kastay soomaali aan la wada qanci karin in nidaam isla xisaabtanle la keeno waa mahadsan tahay bare haddii guddiga doorashada hirshabeelle uu maamulka hadda dhisan uu magacaabo maamulka la filan karo inuu ka yimaado maxay noqon kartaa maamul fiican oo dadku ku qanacsanya oo dadku leeyahay sida puntland maamul uu leeyahay sida puntland maamul ay leedahay ay soo dhisata hirshabeelle maamul ay dhisanta haddii hadda loogu sugo nimanka hadda madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenku ay guddiga doorashada magacaabaan maamul uu leeyahay hirshabeella ka soo baxa oo lagu qanacsanya oo wixii hore o dhan tuuro haye axmed ma aragta yacni hirshabeelle dastuuray leedahay nidaamay leedahay mana ku dhaqanto runta marka laga hadlo dastuuray samaysatay nidaamkay samaysatay mana ku dhaqanto madaxweyne madaxweyne ku-xigeen hadda waad aragtaa gudoomiye baarlamaanka iyo waxaa kala taagan iyo madaxdii sare aa kala taagan puntland iyo maamul goboleedyada dhisan nidaamkooday ku dhaqmaan dastuurka dadka la xakamee sharciga dadka la xakamee laakiin nidaamka ayadu leedahay kuma dhaqanto bataata maxaa u suurta gelaya marka waxaan leeyahay cismaan barre aniga aadaan u aqaana gudoomiyahani hore maxkamadda uu soo hay waa naqaana cadaaladiisaa naqaan hirshabeello waxla leeyahay hala jiro hirshabeelle meesha xafiiska hadda looga yeeraa cismaan barre waxba ku male hirshabeello waxla leeyahay dadku waxla leeyahay hala jiro hala joogo dadku waxla leeyahay dadkaas waxba lamale war dambookiisaan iyo reer hirshabeelle ina maqle axmed ninka waa muwaadin soomaaliya dalka soomaaliya uunu dhashay wadanka u dhashay dowladda soomaaliya uuna ka tirsan tahay hirshabeelle oo kama baxsana markuu xaq wuxuu u leeyahay waxuu arko iyo aragtidiisa siyaasadeed sababtoo dadku kale xisbiga ku imaan karaan kala nuucay ku imaan karaan hadduu ku fikri uusan ahayn waxa waaye waa dhici kartaa xisbi kale inuu noqdo asaga taas wax macno weyna ma samaynayso bare dowladdu way dhisan tahay sharcigaa ka jiro waa maamulkaasu wax badan oo hagaajina wax kastuu samaynayaa maamulkaas haddii maamulkaas ay soo suubiyaan hirshabeelle waxa waaye hirshabeelle maamul lagu qanacsan yahay ay ummaduu rabtaa ka soo baxa haddii dowladda federaalku soo faragelido meeshaas wax maamulahoo labada gobol ku qanacsaya ka imaamaha marka waxaa leeyahay dowladdu ha ka leexato korjoogta ha ka noqoto hirshabeellena ha soo dhisto maamulka ee ayadu leedahay u madax banaantay oo bulshada u idmatay ha soo dhisato ugu dambeyn axmed horta hadduu cadaalad iyo sharci uu ka jiro madaxweynaha waare mishaarkiisa iyo guddoomiyaha gobolka mishaarkiisa uu noo sheegaya oo ku shaqeeya maalin walba hadduu sharci ka jira lama saddex boqoloo kuna ka maqanoo deyna afar boqolaa ka maqan shan boqolaa maqan meliyanaa la lunsada lama dheheno canshuurta ummadda ah markuu meeshaas maa sharci ka jira kama jiro waxaa fiican jeclaysi iyo waxaasaan rabaa iyo waxaasaan damac siyaasada igu jiro in laga gudbo ummaddan si xaqah oo cadaalada oo alla ka cabsi leh yacni waxa waaye waa waktiyaa naga soo lumay dadkeeni naga horreeyo dadkeeni waaweyne wax badan ay khasaarsheen annaga ayaana wakti khasaarin intaa waxaa ku idil xubinteenna dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington idaacaddeenii caawana waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayey jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo